waxaynu ku jirnay sidii maka loo gelayey iyo acmaashii la qabanayey marka la galo waxau ihi wayaqsidu waxaa u qarsinayaa u kacayaa alxajar alaswada xajaralaswadka xaggiisa ayuu kacayaa ayuu qarsinayaa wayadnu minhu waa u dhowaanayaa bishardi an laa yu'diya axadan qofna waa inaanu ku dhihin bimusaaxama cidhiidhi fayastaqbiluhu waa qaabilayaa uma yuqabiluhu waa dhunkanayaa bilaa sawtin isagoo dhunkashadiisa cod ku samaynaynin wayasjudu calayhi waa ku sujuudayaa wayukariru waa celcelinayaa ataqbiila dhunkashada iyo wasujuuda calayhi ku sujuudkiisaba halaahan saddex wa min hunaa halkan laga bilaabo yaqdacu talbiya talbiyadii waa goynayaa walaa yulabbii labaykadii odhan maayo fii tawaafin walaa sacyin tawaaf iyo sacyi toona xataa yafruqa minhumaa ilaa uu labadoodaba ka faaruqoo uu dhammeeyo uma intaa kadib yadabacu wuu cududabuuranayaa macnaha jimaabuurad bay odhan jireenoo halkaa keenkilada ayuu go'a gashanayaa fayajcalu wuxuu yeelayaa wasada ridaa'ihi go'iisa bartankiisa taxta caatiqihi alayman garabkiisa ama degtiisa midig hoosteeda ayuu yeelayaa wayatraxu tarafayhi labadiisa dacalna wuxuu ku turayaa calaa caatiqihi alaysar garabkiisa ama degtiisa bidix wayatruku waa ka tegayaa mankibahu alayman garabkiisa midigna makshuufan isagoo faydan ayuu daynaya ayuu ka tegayaa waxa uu sheekhu leeyahay marka uu qofkii masaajidkii soo gale ee u yimaado waxa u qastinayaa buu yidhi xajarul aswadka ayuu u qastinayaa marka uu tawaafkiisa bilaabaya alxajarul aswad si markaasuu u taabto oo u dhunkado xajarul aswadkuna yacnii wuxuu ku jiraa afar rukun bay leedahay kacbada ama afar waa si murabbaca ayay u taallaa iminka masaajidkeenna aan ku jirno kaa minaaradda ee koonfur bari kaas ayuu ku jiraa xajarul aswadku kan kale ee xaggan ka xige iminka innaga koonfur galbeedana waxaa la yidhahdaa ruknulyamaani labadana iyagu xagga waqooyi xiga shaamiyeyn baa la yidhahdaa waa kuwa ay xijirul ismaaciilku sidaa dayrkeenu ugu soo dayran yahay haddaba wuxuu tegayaa halkaas ayuu tegayaa wuxuu baabu bani shaybana uga soo gelayey halkaas ayay u dhowday dawaafka laga bilaabayo markaa wuu u dhowaanayaa buu yidhi oo waa inuu ku soo dhowaadaa xajirul aswadka laakiin waa inaanu qof cidhiidhi aanu ku dhibin wuu qaabilayaa markaa dhagaxa madow laabtiisa ayuu qaabilinay duq ka siinayn marka uu dhunkanayo waana ku sujuudayaa kudhunkashadaa iyo ku sujuudiddaasna saddexdana waxaa looga jeedaa yacnii inuu madaxa wejiga inuu dul dhigo ayaa looga jeedaa arrintaana markaa dhowr xadiid ayay markaa u daliishadeen sida xadiidka markaas laga warinayo cumar laga warinayo waa dhowr xadiid oo markaas imaamulbukhaari iyo muslim ayaa soo saaray waxaa laga warinayaa ka hore cumar wuxuu yimi xajarul aswadka markaasuu dhunkaday waxaanu idhi innii aclamu annaka xajar waxaan ogahay inaad dhagax tahay laa taduru walaa tanfac oo aan waxna dhibaynin waxna taraynin walowlaa annii ra'aytu nabiya yuqabiluka maa qabaltuka haddii aanan arag nebiga oo ku dhunkanaya kumaan dhunkadeen buu idhi waayo waxaan ogahay dhagax inaad tahay dhibaatana inaanad haynin dheefna inaanad haynin riwaayo kale waxay tilmaamaysaa cumar bin khadaab inuu rugniga xajarasadu ku jira yidhi amaa wallahi innii laaclamu annaka xajar waxaan ogahay inaad dhagax tahay oo aanad waxba dhibayn waxna anfacaynin haddaanan arag nebiga oo ku dhunkanayana lowlaa annii ra'aytu nabiya istalamaka ma stalamtuka yacni haddii aanan arag nebiga oo ku taabanaya kuma aan taabteen buu yidhioo sidaasuu dabeetana ku taabtayoo uu jidhkiisa ku gaadhay markaasaa dabeedna haddana wuxuu sii raacay fama lanaa waliramal oo gucladan iyo annagana maxaa noo kala sugnaaday buuhi innamaa kunnaa raa'aynaa bihi lmushrikiin waxay ahayd in gucladani dee arrin aanu mushrikiintii isku tusaynay bay ahayd waqad halakahumla ilaahayna waa halaagay macnaha iminka beriga haddii xikmaddaasa layidhi hadda maxaa ku jira markaasuu haddana ka jawaabo wuxu uhi shay-un sanacahu nebiyu shay nebigii sameeyey ma jeclin inaan ka tagna xadiid kale markaa nin ayaa ibnu cumar wuxuu weydiinayaa taabashada xajarka aswadka ayuu weydiiyey dhunkanaya markaasuu ninkii ku yidhi bal haddii layga cidhiidhiyo ka warran ama layga qaalib noqdo war ara'aytadan iyo ka warrantan intaad yaman ku tuurto iska daayoo ra'aytu nabiya yastalimu wayuqabiluhu ara'ayta hadday saas ahday waxaan iska dhaaf buu yidhi waxaan arkay buuhi nebiga oo yastalimu wayuqabiluhu taabanayo dhunkanaya ayaan arkay sidaas markaa yeel buu yidhi oo waxaan kaleed wadda iskaga bax riwaaye markaas imaamu lbayhaqi oo markaa isagu warinayoo dhowra ayaa markaa ibnu cabbaas iga warinayay inuuna arkay nebiga oo ku sujuudaya cala alxajari inuu dhunkaday uu markaa ku sujuuday kadib uu dhunkaday uu ku sujuudo saddex maruu sameeyena isagana imaamu lbayhaqi ayaa markaas warinaya cumar binu khadaab buu isna ka warinaya inuu dhunkaday uu ku sujuuday waxaanu dhihi rasuulka oo sidaa sameeyey ayaan markaas arkay imaamulbayhaqi ayaa soo saaray riwaayaadka haddaba wuxuu leeyahay marka uu halkaas marayo ee uu halkaas soo gaadho xajalaswadka iyo taabashadiisa iyo mucrimku talbiyadii wuu jarayaa dawaaf iyo sacyi toona talbiya la iman maya ilaa intuu labadoodaba ka faaruqayo marka almadhab aljadiid limaam shaafici baa sidaas qadiimku waa sunne ayuu odhanayay laakiin la jahri maayo laakiin meelo qaarkood markaa dikri khaasa leh ayaa jira intaa kadibna yadabacu buu idhi idibaaca waxaa la yidhaahdo ayuu samaynayaa idibaacaasna nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa isagana sameeyey sheekhuna markaas waa inoo macneeyeyoo waxa uu yidhi idibaacu waxay odhan jireen jibaaburad iyo cududa kuusid macnaheed weeye go-iisii uu sitay ayuu intuu isku laabo ayuu halkaa kilinkiladaas midig hoosteeda gashanaya labadiisii dacal iyo faraq iyo labadiisii dhinacna kaas ayuu ku tuurayaa oo intuu halkaa geliyo ayuu dabeetana sidaa halkaa ugu tuurayaa waa taa uu inoo sheegayaa markaas waa taa yadabacu ama yadabicu sidaas weeye waana wax nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday arrintaa hore ee markaa inaanu sacyi inaanu talbiyada samayn jirin dawaafka iyo uu leeyahay dawaafka iyo markaa sacyiga midkoodna samayn maayo xadiid markaas imaamu albakhaari warinaya ayuu daliishaha naafic baa laga warinaya ibnu cumar markuu subaxa dilxulayfe ku tukado waxaa markaasuu fali jiray axadiisa waa loo rari jiro deedna waa fuuli jiray markaa uu dabeetana ku ekaadana qiblada ayuu qaabili jiray isagoo taagan waa talbiyeysan jiray ilaa uu xaramka ka gaadho markaasuu dabeetana joojin jiray marka uu yimaado duwaa meeshada duwaa meesha la yidhaaho waa beryi jiray waa ku abariisan jiray markuu subaxa tukadana waa maydhan jiray waxaanu samayn jiray nebigu arrinkaa inuu samayn jiray haddaba arrinkan idibaaca waxaa markaas u daliila axaadiida abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan oo sanadkiisuna xasan iyo yacla laga warinaya daafa nebiyu mutabican biburdin akhdar mara akhdara nebigu isagoo markaa halkaa kilinkilada midig hoosteeda gashaday ayuu dawaafay xadiid kaloo abu daawuud iyo bayhaqiya ay warinayaan sanadkiisuna saxiix yahay ibnu cabbaas laga warinaya rasuulka iyo asxaabtiisu ictamaruu min aljicraana ayay ka soo cumrayseen faramaluu bilbeyti dabeetana way gucleeyeen markii ay dawaafayeen wajacaluu ardiyatahum go-iyaashoodiina waxay yeeleen taxta abaatima halka kilinkilooyinka ayay hoosta ka gashadeen qad qadafuuo calaa cawaatiqim lyusraa degahooda markaa bidixna sidaas ayay ugu tuureen ujeeddada markaas ee sidaa loo samaynayo iyo ramalka markaas inoo iman doonaba ee guclayntaahi waxa loo samaynaya waxa weeye markaa ay nebiga iyo asxaabtu ay soo cumraysanayeen cumradii qadaaga ahayd ayay nimankii gaalada ahaa intay halkaas soo fadhiisteen bay yidhaahdeen moxamed iyo asxaabtiisii oo kaneecadii yasrib madiine ay bakhtiga ka soo dhigtoon waxba ku noolayn oo nafda ay sulantay baa inoo imanayee bal kaalaya aan daawanne eh tabardarradoodiiyo siday yihiin dabeetana markaasaa nebiga ilaahay u sheegayoo isaguna wuxuu asxaabtii sii faray si ay markaa awood ugu muujistaan inay goyaashoodana markaa halkaas ay gashadaan oo halkaa ku tuuraan si markaas ay u muuqdaan niman markaa xoog iyo awood leh ay gucleeyaanna saddexda u horraysa si ay markaa awood u muujiyaan wayaqsidu wuxuu u qasinayaa alxajar alaswada wayadnuu minhu waa u dhowaanayaa bishardi an laa yudiya axadan qofna waana bimusaacamati alciriiri ku dhimin fayastaqbiluhu beydkii yani xajaraaswadkiibu laabta ayuu qaabilinayaa uma yuqabilu waa dhunkanaya bilaa sawtin isagoo aan muk odhanaynin oon cod samaynaynin wayasjudu calayhi waa ku sujuudaya wayukariru taqbiila dhunkashada iyo wasujuuda calayhi ku sujuudihiisaba alaaan saddex jeer ayuu celcelinayaa wa min hunaa halkan laga bilaabo yaqtacu talbiya waa jaraya walaa yulabii labaykadii odhan maayo fii tawaafin walaa sacyin xataa yafruqa minhumaa ilaa uu labadoodaba ka faaruqo uma intaa kadib yadabicu idibaacaas ayuu samaynaya yajiba buradkaas fayajcalu wuxuu yeelaya wasada ridaa'ihi go-iisa bartankiisa taxta caatiqihi alayman yacnii degtiisa iyo garabkiisa midig hoosteeda ayuu yeelayaa wayatraxu tarafayhi labadiisa tarafna waxa uu ku tuurayaa calaa caatiqihi alaysar degtiisa iyo garabkiisa bidix ayuu ku tuurayaa wayatruku waa ka tegayaa mankibahu garabkiisa alayman ee midigna makshuufan isagoo faydan kani wuu iska faydnaanayaa laakiin kaas ayuu markaasaa ugu turaya intay halkaa gashadaan iminka qaabkaasi waa yar adag yahay maxaa yeelay saxmad fara badan baa jirta oo hadduu sidaa yidhaahdo marka ugu horraysa ayaa go-ayo wuxuba ay ka dhacayaanoo meelahaasu ku hadhaya sidaa daraaddeed iyagoo sidaan u huwanunba imika dadku garabkaasunbay banneeyeenoo xagganunbay ka hilaabtaan si aanu marka hadday laakiin sidaa sameeyaan laagshaana turaan marka ugu horraysa saxmadda uu ka dhacaya tawaafu alquduum wamaa yutlabu fi fi tawaafi caama wuxuu inooga hadlayaa tawaafka la yidhaahdo tawaafka soo gelidda iyo wixii markaa tawaafka caam ahaan loo yani loo dalbayey uma yashracu wuxuu gudagelayaa fi tawaafi ayuu gudagelayaa fayaqifu waa istaagayaa mustaqbila albeyti isagoo qaabilsan wayakuunu alxajar alaswadu xajar aswadkuna wuxuu noqonayaa min jihati yamiinihi dhinaciisa midig wa ruknu lyamaani ruknulyamaaniguna min jihati shimaalihi dhinaca bidix ayuu ka noqonayaa wayata'aharu waa kadib dhacaya can ilxajari qaliilan in yar ilaa jihati rukni lyamaani ruknulyamaaniga jihadiisa fayanwi tawaafa lilahi tacaala ilaahay ayuu markaa u niyoonaya inuu tawaafayo uma yastalimu alxajara xajarkiibuu biyadihi gacantiisa ku taabanaya uma yuqabiluhu waa dhunkanaya wayasjudu calayhi waa ku sujuudaya alaaan saddex jeer kamaa taqadama si inoo soo hormartay wayukabiru allahu akbar buu odhanaya alaaan saddex jeer wayaquulu wuxu odhanaya allahuma iimaanan bika ilaahay ow rumayn aan ku rumeeyey darteed ayaan u dawaafayaa wa tasdiiqan iyo rumayn bikitaabika kitaabkaaga markaa rumaynaan rumaynayo wawaafa'an bicahdiga iyo oofin ballankaaga aan oofinayo wa tibaacan iyo raacid lisunnati nabiyika sala allahu muxamedin sala allahu calayhi wasalam iyo raacid markaa sunnihii nebigaaga aan raacayo uma yamshi waa soconayaa ilaa jihati yamiinihi dhinaca midig maaran isagoo calaa jamiici alxajari alaswadi bijamiici badanihi jidhkiisao dhan wada marinaya walxaluwa mustaqbiluhu qaabilsan yahay faidaa jaawasahu marka uu gudbana infatala waa ismelmelayaa oo sidaa toos buu iska dhigi wajacala albeyta can yasaarihi buu yeelaya wayatuufu waa tawaafaya wayaquulu cinda albaabi wuxuu odhanayaa allahuma ina hada albeyta beytuka walxarama xaramuka weeye walamna amnuk amniguna waa amnigaagii wahada maqaamu lcaayidi kii ku magan gelayay meeshiisi weeye bika adiga min annaari kaa magan gelayey waxau sheekhu leeyahay intaa kadib markii uu dibaacaas iyo jinabuuraad kaa sameeyey wuxuu gudagelayaa tawaafkii waana isku mid hadduu tawaafulquduum iyo hadduu tawaafyadii kaleba uu yahay tawaafuludaaca markaas isaga ramal iyo idibaac toona markaa lama sunneeyo tawaafkan tawaafulifaada la yidhahna haddaan tawaafulquduumkii lagu soo samaynin ayuunbaa la samayn karaa bay leeyihin sidaynu ku arki doonno dabeete wuxuu istaagayaa isagoo beydkii qaabilsan ayuu istaagaya qofkii tawaafayey xajarul aswadku wuxuu noqonayaa dhinaciisa midig rugniga yamaaniga la yidhaahna dhinaca bidix ayuu ka noqonayaa oo bimacnaa ruknulyamaani waxaa la yidhaahdaa koonahaas koonfur galbeed ayaa la yidhaahdaa kanuu xajar aswad ku jiraana waa kaa koonfur bari weeye kaas ayuu ku jiraa dabeed wuxuu istaagayaa labada dhexdooda ayuu istaagayaayoo waa halkanuu ku leeyahay wayakuunu alxajaru aswadu min jihati yamiini dee markuu xaggaa ka soo jeesto xajaru aswadkii oo rugnigiisii waa inuu xagga midig ka soo maraa rugnulyamaanigiina dhinaca bidix ayuu ka marayaa ilaa xaggaasuu ka soo jeedaaye xajarkana wuu ka yar dibdhacayaa in yaroo ilaa jihati rugnilyamaani buu uga dibdhacayaa marka uu halkaa marayo ee xajarkiina dhinacaa midig ka xigo qaabilsan yahay una saa ugu soo jeedo isna dhinacaa midig ka xigo rugnulyamaanigina dhinaca kale isagana bidixuu ka xigo ayuu niyoonayaa tawaafkan ilaahay dartii inuu tawaafayo ayuu niyoonayaa intaa kadib ayuu xajaru aswadkii gacantiisa ayuu ku taabanayaa yastalimu alxajara biyadihi waa dhunkarayaa waa ku sujuudayaa saddex jeer sidii noo soro martay waana kibaaranayaayo saddex jeer ayuu allahu akbar markaa odhanayaa arrimaana waxay u deliishay xadiid imaamu albukhaari warinaya ibnu cabbaas nebigu beydka ayuu calaa baciirin ku dawaafay markaasuu rugniga yimaadaba ashaara ilayhi bishayin waxbuu ku ishaarayey uu hayey waana kibaaranaya allahu akbar buu odhanay iminka tartiibtaa uu inoo sheegayaa wax suurtagalama aada iyo laxaad bay adagtay waayo isagoo faaru qaba ma helaysid oo aad saa isu dul taagta amaad ugata yacni jaanis hadduu qofku ama inuu gacanta la gaadho ama xilliyada qaarkood hadduu aada isugu dhibo ayuunbuu gaari karaa ee saxmaddii cidhiiriya ka jira xilli walba xilliyadaasiiba xajka xilliyadan kale qofka taga moojiya xaaladdeedu saas weeyaanu cid gaadhaysaa ma jirto markaa beryo hore intaa ku beegan ee laga bilaabayo masaajidka dhexdiisa ee ku beegan xajaaska marmar yaroo midab gaara labay u sameeyeen marmarkii lafdiisaa la ysku cedhidhiyey marmarkiina dabeetana kii caddaabay ka sameeyeenay ka wada dhigeen way isu ekayseen markaa laambad yar ayuunbaa markaa ishaarta halkaa laga bilaabayo waxaan u odhanayaa allahuma iimaanan bika ilaahayow rumaynaan ku rumaynaya darteed baan u dawaafayaa wa tasdiiqan bikitaabika iyo rumay afcaluhu macnaa waxaan u samaynayaa arrinkan waxaan u samaynayaa dawaafkan iimaanan bika rumayn wa tasdiiqan bikitaabika kitaabkaagii oon markaa u rumaynayo iyo cahdigaagi iyo ballankaagii oon oofinayo sunnihii nabigaaga moxamed sala allahu calayhi wasalam oo aan raacayo ayaan markaa sidaas u odhanayaa imaamu lbayhaqi baa isagana markaa sanad daciifa cali arrinkaa kaga wariyey kadib marka uu sidaa yidhaahdo ayuu u soconayaa dhinaca midig dhinaca midig buu u soconayaa isagoo dhagaxa oo dhanna jidhkiisa oo dhan wada marinaya bimacnaa isagoo wada qaabilaya ayuu sidaa markaa dhinaca midig u soconaya jidhkiisii ayaa markaa dhagaxii wada maraya oo wada qaabilaya isagoo dhagaxa qaabilsanoo ku soo jeedee aan ismelmelin fa idaa jaawasahu markuu haddaba ka gudbo dhagaxii markuu ka gudbo infatala markaas waa iswecinayaa ila markii hore dhagaxa iyo rugniga ayuu san u soo qaabilsanaa marka uu dabeetana jidhkiisii soo wada gaadhu soo maraabu dabeetana sidan isu melmelayaa markaasuu wajacala albayta can yasaarihi beytka markaa xagga bidix buu iska marinayaa kacbadii markaa isagu markuu saa u jeesto marka hore sidan uu ugu soo socday markuu jidhkiisoo dhammi soo wada gaadhu xaggan u dhaafo ayuu dabeetana sidaas isu melmelayaa dabeetana kacbadii oo dhammi waxay ka wada maraysaa xagga bidix dhinacaasuu markaa ka wareegayaa faida jaawasa infatana wajacala albayta can yasaar dhinaca bidix buu yeelaya waana dawaafaya saasuu dawaafkii ugu wadaya wayaquulu cinda albaabi albaabka kacbada yacni markuu marayo marka waxaa jira aswadku koonahaa ku jiro tusaale ahaan markaynu dhi innaguma koonahaasoo kale ayuu ku jiraa albaabka kacbaduna in yarunbaa laga soo soconaya xajiraswadkuna koonahaasuu ku jiraa albaabkuna halkaasoo kale weeye markaa markuu ka soo dhaqaaqaabo albaabka kacbada ayuu imanayaa waxaan u odhanayaa allaahuma ina hada lbeyta beytuk ilaahayow gurigani waa gurigaagiibuu odhanayaa iyo beydkaagii xaramkanna waa xaramkaagii amniguna waa amnigaagii halkanna waa kii ku magangelaya naar kaa magangelayey maqaamkiisi iyo halkuu istaagayey weeyaan buu odhanayaa sidaas ayuu ku ducaysanayaa uma yashracu wuxuu gudagelayaa fi tawaafi fa yaqifu waa istaagayaa mustaqbila albeyti beytka isagoo qaabilsan wayakuunu alxajaru aswadu min jihati yamiinihi dhagaxa madow dhinaciisa midig ayuu yeelayaa wa rukna alyamaani wayakuunu alxajaru aswadu min jihati yamiini buu noqon wa ruknu alyamaanina min jihati shimaali dhinaca bidix buu noqonaya wayata'akharu can alxajari waa kadib dhacaya qaliilan in yar ilaa jihati rukni alyamaani fayanwi طawaafa lilahi tacaala wuxuu niyoonayaa طawaaf ilaahay dartii u طawaaf ayuu niyoonayaa uma yastalimu اlxajara biyadihi gacantiisa ayuu ku taabanaya uma yuqabilu waa dhuganaya wayasjud calayhi ثalaaثan saddex jeer ayuu ku sujuudayaa kamaa taqadama sidii noo soo hormaray wayukabiru ثalaaثan saddex jeer ba allahu akbar odhan wayaquulu odhanaya allahuma iimaana bika ilaahay ou rumaynaa adiga ku rumaynaya watasdiiqan bikitaabika waxaan u samaynayaa طawaafkan aan u طawaafaya waa rumayn adiga iyo watasdiiqan bikitaabika kitaabkaagii oon markaa isagana u rumaynayo wawafaan bicadika iyo ballankaagii oon oofinayo waitibaacan lisunati nabiyika moxamedin sala allahu calayhi wasalam iyo sunnihii nebigaaga moxameda raacidaan raacaya darteed ayaan markaas sidaa u samaynayaa markaa cahdigaas wa alastu birabbikum kii markaa caalimu dar ayay markaas yidhaahdeen weeye cahdigaa uu rumaynaya iyo kitaabkaagii oon markaas u rumaynayo darteed ayaan saa u samaynayaa buu odhanaya uma yamshii waa soconayaa ilaa jihati yamiinihi dhinaciisa midig ayuu u soconayaa maaran isagoo marinaya calaa jamiici alxajari alaswadi dhagaxa aswadkaa dhammaantii bijamiici badani jidhkiisa oo dhan buu marin wahuwa mustaqbilu isagoo dhagaxa qaabilsan fa idaa jaawasahu markuu dhagaxa ka gudbo infatala waa ismelmelayaayo yacnii qaabiliddii u dhagaxa qaabilsanaa buu iska melmelayaa dhinacan ayuu isu duwayaa wa jacala albayta baytkiina wuxuu yeelaya can yasaari dhinaca bidix ayuu markaa baytkii ka maraya ilaa markii hore saasuu qaabilsanaa markuu san isu melmelo baytkii dhinaca bidix buu ka noqonaya wa jacala albayta can yasaari wayatuufu waa tawaafaya wayaquulu cinda albayti waa odhanaya allaahuma ina hada albayta baytuka wey walxarama xaramuka wey walamna amnuk amniguna amnigaagii weeye wa hada maqaamu lcaydi bika kii kumaan gelaya mina naari kaa maan gelaya meeshiisii weeye fa idaa wasala markuu gaadho ila rugni aladii rugniga cinda fatxati alxijri xijru ismaaciil yacnii fatxadeeda iyo halkeedaa furan agteeda qaaluu odhanaya allahuma innii acuudu bika min ashaki ilaahay ow shaki baan kaa magan gelayaa buu odhan washirki baan kaa magan gelaya washiqaaqi khilaaf baan kaa magan gelay wanifaaqi wa suu lakhlaaqi iyo akhlaaq xun wa suu lmunqalab iyo gadoon xun fi lmaali xoolihii walahli ahelkiiyo walwaladi ilmihi wayaquulu qubaalata almiisaabi minjaroorka qaabilkiisa markuu marayana wuxu odhanaya allahuma adilanii fii dillika ilaahu harkaaga ii hadhee yowma laa dilla ilaa dilligu maalintaan harjinin harkaaga mooyaane wa asqinii ilaahay oo bikaasi nebiyika galaaska nebigaaga markaas waxaad iga waraabisaa mashraban cabid haniyan oo bogaadin loo admo oo aanan haraadin bacdahu dabadi abadan weligay aanan haraadin waxau sheekhu leeyahay marka uu gaadho rugniga cinda fatxati alxijri waataynu nidhi labadaa rugni ee koonfur soo xiga oo yamaaniyeyn la yidhaahdo bimacnaa xaggan yamanta ayay soo xigaan kaa waxaa la yidhaha baynu nidhi yamaani baa la yidhaha kaana xajru aswadka kuu ku jiray baa la yidhaahdaa marka uu dabeetana ka soo socdo waxau imanayaa kaa sidaa aragteenba ama sawirada kacbada ama telefishinada ka aragteen dayr yaroo xayndaaba ayaa labada rugni dhexdooda saa ugu soo samaysan oo la yidhaahdo xijru ismaaciil waxay leedahay kadin halkan oo laga galiyo mid laga baxo markaa wuxuu leeyahay fadxada iyo halkaa furan ee ugu horraysa ee rugnigaa waxaa la yidhaha rugnuulciraaqi baa la yidhaha rugnigaa labadan shaamiyeyn baa la ysku yidhaahdaa laakiin rugniga gaar ahaantiisa ciraaqi baa la yidhaahdaa rugnigaa marka uu marayo halkaa fatxadaa yaree ka furan yahay markuu marayo dayrkaa yare xijru ismaaciilku wuxuu odhanaya allahuma inni acuudu bika min ashaki washirki washiqaaqi wanifaaqi wa su-il akhlaaq ayaan kaa magan gelaya akhlaaqda xun iyo gadoon xun oo maalkii iyo xooliya ilmihii aanu noqdo qubaalata almiisaab halkaa labadayn rugni ee shaamiyeenka la yidhaahdo ee xijru ismaaciilkuna saa ugu soo dayran yahay ayaa minjaroorku minjaroorka kacbaduna uu ku soo fooraraa halkaasaa markaa miisaab la yidhahdo waa meelaha bartankooda ku beegan halkaa marka uu marayo ayaa iyadana waxa odhanayaa allahuma adilanii fii dilika ilaa harkaaga ii hadhee maalinta aan hadh jirin harkaaga mooyaane wa asqinii bikaasi nebiyuka moxamedin sala allahu calayhi wasalam kaasiga iyo galaaska markaas nebigana waxaad igu waraabisaa sharbatan haniyan mashraban haniyan cabid markaa bogaadinoo la admoo bacdahu abadan weligeed dabadeed aanu haraadin ilaahu kaa i waraabi buu odhanaya fa idaa wasala markuu gaadho ilaa rugni cinda fatxati alxijri xijru ismaaciilka waa meel yaroo uu uga dhisay markaas nebiyullahi ibraahim markaa ismaaciil iyo hooyadii uga dhisay markaa waxooga yaroo cariish ahaa ayay ahayde saase xijru ismaaciil loogu magacaabay markuu halkaa maraya qaalo wuxu odhaya allahuma ini acuudu bika min ashaki washirki washiqaaqi wanifaaqi wasuui lakhlaaqi wasuu lmunqalabi fi lmaali walahli walwalad buu odhaya wa yaquulu wuxu odhaya qubaalata almiisaabi halkaa minjaroorka ama miisaabka meeshaa la yidhaahdo horteedana wuxuu odhanayaa marka uu marayo allahuma adilanii ilaahayu hadhee fii dilika yowma laa dila maalinta arjir laa adiluk waasqinii bikaasi nabiyka moxamedin sala allah alay slam waxaad igu waraabisaa mashraban cabid haniyan oo bogaadin oo laa admow bacdahu abadan weligii aanan haraadin kaa ilaahayow waraabi ayuu odhanayaa wa yaquulu wuxuu odhanayaa bayna rukni haalit ruknigii saddexaad walyamaani iyo rugnigii yamaaniga dhexdooda allahuma ajcalu ilaah waxaad ka yeeshaa xajan mabruuran ka yeel wa sacyan mashkuuran ka yeel wa camalan maqbuulan camal la aqbalay ka yeel wa tijaaratan ka yeel lan tabuura aan markaa khasaarin yaa casiizu yaa ghafaar buu odhaya fa idaa balaga marka uu gaadho alrukna alyamaani lam yuqabilhu ma dhunkanaya bal yastalimu waa taabanaya wa yuqabilu yaddow gacantiisu bacda daalika intaa kadib dhunkanaya walaa yuqabilu shay-an ma dhunkanaya min albeyti ila alxajar alaswad walaa yastalimu shay-an ma taabanayo ila alyamaaniya mooyaane wa huwa aladii waa ka qabla alxajar alaswad xajarasa ka horreeya uma idaa wasala markuu gaadho ila alxajar alaswadi faqad kamulat lahu tawufa hal tawaaf ayaa u dhammaystirmay yafcalu dalika sabcan saddex jeer ayuu arrinkaa samaynaya waxau leeyahay sheekhu markuu rugniga saddexaad marayo waayo rugnigaas iminka koonfur galbeed waxaynu waa rugnulyamaani rugnigaa koonfur barina waxaynu nidhi isagana waa kii xajul aswadka rugnigaa isaga waqooyi bari waxaynu yidhi arugnu alciraaqi baa la yidhi ama shaamiyiin baa la isku yidhi lakiin ciraaqi baa si gaara loo sii yidhahdaa rugnigii saddexaad ayaynu isagana waynu soo tilmaannay marka uu rugnigaas saddexaad isagana shaami baa gaar ahaanta loo yidhaha shaamiyiinoo labaduba waa la isku yidhaahdaa waayo xagga shaam bay xigaan rugnigaa iyo rugnigaa yamaaniga dhexdooda marka uu marayo wuxuu odhanayaa allahuma ajcalhu xajan mabruuran ilaahu xaj mabruura ka yeelayuu odhanaya la aqbalay wa sacyan sacyi iyo camal ilaahu ka yeel mashkuuran oo marka aad u mahadiso aadiga aqbasho wa camalan maqbuulan camal la aqbala ka yeel buudhan wa tijaaratan la tabur iyo tijaara aan khasaarin ya casiiz iyo khafaar budhay rugnul-yamaaniga markuu gaadho markaas ee kaa saddexaad uu ka tago rugnigaa yamaanigaa uu gaadho ma dhunkanayo isaga waa taabanayaayoo gacantuu ku taabanaya gacanta ayuu dabeedna dhunkanayaa asalkeedabana wuxu uhi walaa yuqabilu shay-an min albeyti ila alxajar alaswad walaa yastalimu shay-an ila alyamaaniya wa huwa aladii qabla alxajar alaswad aslankeedaba beytka waxa laga dhunkan karaan waa xajaru aswadka meesha laga taabanayaana waa rugnulyamaaniga uun rugnulyamaanina waa kaa qabla alxajar alaswad rugnulyamaanigana wuxuuna yidhi waa kaa xajaru aswadka ka horreeya ayaa la yidhaahdaa rugni xajaru aswadka ka horreeya kaana taabasho ayuu leeyahay xajaru aswada dhunkasho ayuu leeyahay meel kale oo dhunkasho iyo taabasho lihi ma jiraan laakiin kacbada oo dhan markaa way iskaga wada dhegdhegaano way iska dhunkadaano hataa meesha yare maqaam ibraahiimka oo markaa sawir yaroo loo sameeyey bahalo yaroo dhalaalayo quraanada loo sameeyey oo markaa ay ka muuqdaanna dhexdiisa markaa adeegtay isul taagto cagihii iyo halkii uu isku taagay nebiyullahi ibraahim halkaasay xataa dhunkadaanoo isku masaxaan dadka yacni dawaaf waxa le kacbada uun meelsha laga taabanayaana waxa weeye un halkaa rugniga yamaaniga meesha laga dhunkanayaana waa xajaru aswadka markaa qabri lagu wareegayo oo kale iyo meel la dhunkanaya iyo meel la barakaysanaya midnaba ma jirtee waa kacbada uun in markaas rugnuulyamanigana la taabanayo oo xajul aswadkana la dhunkanayana waxay u deliishadeen culimadu dhowr xadiid oo imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cumar baa laga warinaya maa taragtu istilaama hadayni rugnayni taabashadooda istilaamkuna dee waa inuu markaa gacantiisii gaadhsiiyo cuskado markaa dhunkashadii iyo kusujuuddii waxaas oo dhammi istilaam bay noqonayaan kamaan tegin taabashada labadaa rugni fii shiddatin walaa rakhaa'in mundu ra'aytu nabiy yastalimuhuma markaa arkay nebiga oo dee midna markaa taabanaya kan kalena markaas dhunkanaya kamaan tegin buuli naafic baa waxaa lagu yidhi ibnu cumar miyuu socon jiray bayna rugnayni labadaa rugni ee rugnulyamaaniga iyo rugniga xajul aswadka miyuu socon jiray dhexdooda innamaa kaana yamshi liyakuuna aysara liistilaami wuxuu u soconayay markaas si uu taabashadu ay ugu sahlanaato buu leeyahay ayuu markaasa u samaynayay haddaba wuxuu leeyahay markuu xajul aswadka soo gaadho oo halkii uu tawaafka ka bilaabay ee intuu sidaa ula soo wareego uu halkii xajul aswadka yimaado hal tawaaf ayaa u dhammaaday markaa tawaafkuna waa toddoba oo toddoba jeer uu halkaa ka bilaabo kusoo wareego halkaa ku dhammaanaya ayuu samaynaya wa yaquulu bayna rukni thaaliثi walyamaaniyi wuxuu odhanaya allahuma ajcalhu waxaad ka yeeshay xajan mabruuran wasacyan mashkuuran wacamalan maqbuulan watijaaratan lan tabur ya caziiz ya kafuur faidaa balaqa rugna alyamaani markuu gaadho lam yuqabilu ma dhunkanaya bal yastalimu waa taabanaya wa yuqabilu yaddow gacantiisa ayuu dhunkanaya bacda daalika intaa kadib gacantiisa ayuu dhunkanayaa oo markaa arrinkaana sida markaa bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa lagaga dayanayaa oo lagu raacayaa walaa yuqabilu shay-an wax ma dhunkanayo min albayiti min ajzaa'i ilbayiti beytka markaa ajzaadiisa iyo qaybihiisa ka mida ila alxajar alaswad walaa yastalimu shay-an ma taabanayo min albeyti ila alyamaaniya rugniga yamaaniga mooyaane uma idaa wasala markuu gaadho qofkii haddaba ila alxajari alaswadi marka uu gaadho faqad kamulat waxa u dhammaystiratay low isaga tawfa hal tawaaf ayaa u dhammaystirmay yafcalu daalika waa samaynayaa sabcan toddoba jeer ayaanu saa samaynayaa wayusanu haddaba waxaa la sunneeyey fi halaaثati اluwal saddexda hore minhaa toddobada ka mida wuxuu samaynayaa alislaac deg deg wayusamaa waxaa la yidhaha alramal guclayn baa la yidhaha wainamaa yushracu waxaa la jideeyaa huwa ramalka waldibaacu iyo cududa kuuskii fii tawaafin tawaaf yacqubu sacyun sacyi uu la socdo fain raama sacyi hadduu doonayo caqiba tawaafi alquduumi facalahumaa waa samaynaya wain raamo hadduu doonayana caqiba tawaafi lifaadatina akharahumaa ilayhi waa u dibdhigaya wayaquulu fii ramali wuxuu odhanayaa lahuma ajcalhu xajan mabruuran wa sacyan mashkuuran wa denban makfuuran ka yeel wa an yamshiya waa inuu socdo calaa mahadihi kaadintiisa fi alarbacati alakhiira afarta dambana si caadiya buu isaga socon wayaquulu wuxuu odhanayaa fiihaa rabbi ikfir warxam wacfu ama taclam waxaad ogtahay ilaahay uga cafi inaka anta alacazu alakram rabbanaa aatinaa fi dunya xasana buu odhanaya wahuwa fi lawtaari weliba waxyaalahaasi waxay ku sii wanaagsan yihiin awtaarta iyo tirooyinka markaas dhiman ayaa aakadu aad iyo laxaad weliba loogu sii adkeeyey oo taas ayuu ku sii wanaagsan yahay waxa uu sheekhu leeyahay waxaa la sunneeyaa saddexda hore saddexda shawd ama saddexda wareega hore waxaa la sunneeyaa israac iyo waxoogay markaas guclayn ramal baa la yidhaahdaa saddexda hore in la yar gucleeyo haddaba waxaa la sharciyeeyaa buu leeyahay guclayntaa saddexda hore iyo idibaaci markaa jibaaburadkii markaa halkaa go-al hoosta la geshanayey waxaa la sameeyaa keliya tawaafka sacyigu daba socdo oo tawaafku sacyigu asalkiisu horta tawaafunbuu daba galaa ee labada tawaaf midunbaa la raaciyaayo qofku hadduu doonana waxa uu raacin karaa tawaafulquduumka ayuu sacyigiisa raacinayaa hadduu tawaafulquduumka sacyiga raaciyo ha dhowto dawaaf dambe ma soo celinayo sacyi dambe ma soo celinayo hadduu doonana waa dib dhigi karaayoo tawaafka dambe ee tawaafurugni ama tawaafu ziyaare la yidhaahdo ayuu dib dhigayaa markaa isaga cumradu dee waa hal dawaaf iyo hal sacyo iyagu dawaafulquduum ma lehee cumrada ayada markaa uu dawaafayo sacyigana waa ka dambeeyaayo markaasuu guclaynta iyo marada halkaa geshigeedaba samaynaya taasi waa mid ka xajka isaga waa masale mukhtalafa xataa madhabka dhexdiise waxay leeyihiin dawaafka hore dawaafulquduumka ayuunbuu samaynayaa gucladaa saddexda hore iyo iyo idibaacaba culamada qaar qowlna waxay leeyihiin waa se ka halkan inoo yaallo ay u badan yihiin bay hadduu sacyigii raacinayana ramalkii iyo ha sameeyey idibaaciiba hadduu se aanu sacyigii raacinayna sacyigii u dibdhigayo dawaafka rugnigaa dabadi markaasuun labadooduba ha sameeyo sida uu markaas inoo sheegayaa waa sidaa waxaanu odhanayaa marka uu ramalkaa samaynaya allahuma ajcalhu xajan mabruuran wa sacyan mashkuuran wa daman makfuuran waxaa kaloo la sunneeyaa buu leeyahay inuu afarta dambe si markaa caadiya isaga socdo ayaa wanaagsan si xadiidka markaa imaamu bukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cumar wuxuu leeyahay nebigu waa saciyey alaaata ashwaatin ayuu markaa gucleeyey saddex shawd wa mashaa arbaca fi lxaji waalcumra afarna qun yar ayuu iska socday xajkiiyo cumradiiba waxaanu odhanayaa buu leeyahay afartan dambana wuxu odhanaya rabbi ikfir ilaahu dembigayga dhaaf warxam naxariiso wacfu camaa taclam waxaad ogtahay ilaahu iga cafi innaka anta alcazb ka qaalibka alakramu ee karaamadiiyo maamuuska badan baa tahy rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar ayuu odhanaya wawa fi lawtaari weliba ducadan awtaarta iyo tirooyinka dhiman ayaa kadu aad loo sii adkeeyey ay usii adag tahay markay saddex iyo shan iyo toddobada iyo ayaa aada loo sii adkeeyey wa yusanu waxaa la suneeya fi halaaثati اluwali saddexda hore oo minhaa ka mid alisraac guclayn ayaa la suneeya waisama aramal gucla ayaa la yidhaha wa inamaa yushracu huwa ramalka iyo walidraacba waxaa la suneeyaa fii طawaafin yacqubuhu sacyun طawaaf uu ka dambeeyo sacyi fain raama sacya hadduu doono sacya caqiba طawaafi اlquduumi inuu sameeyo facalahumaa wuu samaynayaa ee ramalkii iyo idibaaciiba wain raamow hadduu doono sacyigii caqiba tawaafulifaada tawaafkan rugnigaa dabadii inuu sacyiga sameeye hadduu doonana facalahumaa akharahumaa ilayhi waa dibdhigaya oo ramalkii idibaaca tawaafulifaadahaas ayuu u dibdhigaya wain raamow sacyiga hadduu doono inuu dibdhiga uu sameeyo caqiba tawaafulifaada akharahumaa ilayhi kaasuu u dibdhigi wa an yaquula inuu yidhaha fii ramali ayaa la sunneeyaa allahuma ajcalhu xajan mabruuran ilaahu ka yar wa sacyan mashkuuran wa yamshi calaa mahali kaadintiisii caadadiisii ayuu u socon fi larbaca alakhiira afarta dambe wa yaquula wa an yaquula inuu yidhaahdo ayaa la sunneeyaa ama wayaquulu fi a wuxu odhan rabbi ikfir warxam wacfu cama taclamu inaka anta alcazu lakram rabbana aatina fi dunya xasana ayuu odhanaya wa fi lawtaari baa kadu weliba aada loo sii adkeeyey wa yuqabilu waa dhunkanaya alxajar alaswad fii kulli tawfa tawaaf kasta wakadaa yastalimu waa taabanaya alyamaaniya wa fi lawtaari weliba tirooyinka isdhimanba aakadu aad loo sii adkeeyey fain cajaza can taqbiilihi dhunkashadiisa hadduu kari waaye lizacmatin ciriiri aw khaafa ama uu ka baqdo an yu'diya annaasa dadka inuu dhimo istalamu biyadihi gacantiisa ayuu ku taabanaya waqabalaha waa dhunkanaya fain cajaza hadduu kari waayana istanaamahu bicasan ul ayuu ku taabano waqabalaha waa dhunkan fain cajaza hadduu kari waayana ashaara ilay biyadihi gacantiisunbuu ku ishaari wa hunaa daqiiqa masale markaas aad u hoosayso oo daqiiqa ayaa halaa ku sugan wo waxa weeye ana bijidaari lbeyti beytka ama oo kacbada gidaarkeeda shaadarwaanan shaadarwaan wax la yidhaahdo ayaa ah ka sufati waxoogayga yaree laga tegay seeska oo kale ah wazallaaqa iyo meelaha lagu simbirrixdo wa huwa min albeyti buu ka mid yahay fa cinda taqbiili alxajari markuu dhagaxa dhunkanaya yakuunu ra'su madaxiisu wuxuu noqonayaa fii hawaa'i shaadirwaan shaadirwaanka hawadiisa ayuu noqonayaa fa yajibu waxaa waajiba an yuhabbita qadamayhi inuu gomadihiisa dhulka ku sugo ilaa faraqi min altaqbiil inta uu ka faaruqayo dhunkashadaa wayactadila ee uu markaa ka ictidaalaya qaa'iman isagoo taagan uma bacda dalika yamuru uma bacda dalika yamura inuu maro ayaa markaas yamuru ama yamura inuu maro ayaa markaas waajiba fain intaqalat qadamahu hadday labadiisa gomodood guuraan ilaa jihati albaabi xagga albaabka kacbada walxaal huwa mutaaminun uu ku sii fooraro ama mutataaminun uu ku fooraro fi taqbiili walow qadra usbuucin far qadarkeed baa aatay inta dhaqaaqdee oo wamadaa uu socdo kamaa huwa siduu yahay lam tasixa ma ansaxaysa tilka tawufa dawaafkaasi falixtiyaadu sida dadaalka badani waxa weeye idaa ictadala markuu mina taqbiili ka soo tooso an yarjica ilaa jihati yasaari inuu noqdo wahiya jihatu rukni lyamaani weeye qadran qadar waa inuu markaa dib noqdaa yataxaqaqu bihi uu ku xaqiiqoobayo annahu isagu kamaa kaana qabla taqbiili inuu yahay dhunkashada ka hor sidii uu ahaa waxau sheekhu leeyahay halkan xajaru aswadka dawaaf kasta wuu dhunkanaya yacni halkii wareegba ruknulyamaanigana waa taabanayaa weliba dhunkashada xajaru aswadka iyo taabashada yamaaniga awtaarta iyo tirooyinka markaas dhiman ayaa markaa sii wanaagsan buu leeyahay haddii uu markaa dhammaantood wada samayn waayo ta koowaad iyo ta saddexaad iyo ta shanaad iyo ta toddobaad haddii uu haddaba kari waaye buu yidhi dhunkashadii waa kari waayo zaxme iyo cidhiiri baa jira ama inuu dadka dhiba ayuu ka cabsaday wuxuu ku taabanayaa un dhagaxa gacantiisunbuu ku taabanaya gacantiisa ayuu dabeetana dhunkanaya hadduu gacantiina la gaari waayo wuxuu ku taabanayaa ul ayuu ku taabanayaa ushaas ayuu dabeetana dhunkanaya haddii uu kari waayena gacanta ayuunbuu markaa ku ishaaranayaa gacanta markaa waa dhunkanaya iyo ma dhunkanayo labadaba markaas waa la yidhi uu ku ishaaray waxayse u badan yihin markaa inuu gacantaa uu ku ishaaray lafteed dhunkanayo taana waxay u daliishadeen xadiidka imaamu albukhaari warinayo ibnu cabbaas iga warinayo ana nabiya sala allahu alayhi wasalam taafa bilbeyti calaa baciirin awr buu ku dawaafay kulamaa ataa calaa rugni ishaara iley markastuu rugniga markaas yimaadaba waa ishaarayo markaa bakoorad ayuu markaa ku ishaarayey haddaba wuxuu sheekhu yidhi halkaa waxa ku sugan mas'ala ayaa markaa ku sugan buu leeyahay daqiiqaahoo yacnii aada u qarsoon halkaa dawaafka markaa halkaa la marayo mas'ala markaa daqiiqaahoo aada markaas u qarsoon ayaa ku sugan wuxuu leeyahay gidaarkan kacbadu wuxuu leeyahay shaadarwaan shaadarwaan buu leeyahay shaadarwaanku tayadu waa kelimad farisiya waxaana looga jeedaa un intaa yara gidaarka ka soo baxsan ee dhulkana ka kacsan ayaa hortuu shaadarwaanka looga jeedaa ee sufada iyo zallaaqada oo kale ah sufo waxaa la yidhaahdaa asalkeedaba wixii loo jeeday meesha looga jeeday wixii ka dheeraadahee u dhow ee la xidhiidhsan ayaa hortu laydhaha iminka sufatulmasjid waa xaggaa dambe ama raxabatulmasjid waa xaggaa dambe weysada iyo ayaa sufa la yidhaahdaa zallaaqaduna waxa weeye waa meesha markaa lagu simbiririxanayo ee lugtu aanay qabanaynin haddaba waxaa jira guri baydkan intan baydkuna waa kacbadae waxaa jira markii ay qurayshi ay dhisayeen ayay waxoogay ka tegeen hareerihii oo nafaqadii baa ka yaraato wax yar bay ka tegeen waxa markaa jira oo gidaar yar oo sida iminka intaa yare marmarkaas marmarkaa yare hoose xagga hoose lagaga dhajiyo ama ka yar dheer oo kala meelaha ay ka soo kaceen ayay dabeetana sidaa gidaar yar ugu sameeyeen hadiyo gooraale waa idinkaan arkay markaa sadaqadaha iyo hareerahooda ama masalan meelaha guryaha marka la doonayo in biyaha laga duwo waa tan lagu sameeyo in dhismaha yaree sidaasaa lagu sameeya dhismo yaroo sidaasaba xagga hoose ayaa lagaga sameeyaayo tabad yar baa halkaa hoose lagaga wareejiyaa waa tabad yaroo sidaa ugu tiirsanoo aan weynayn oo gidaarka saa u raacsan sida marmarkaa yaroo kale oo sidanuun loo soo fidiyo oo saa u jiifaa oo haddaad sidaa isku taagna lugtaadu ay ka muruxsanayso ayuu hortu shaadirwaanku yahay waxaanu markaa u dhigayaa in dhinacyada masjidka oo dhan ay kacbada oo dhan ay ku wada samaysan tahay waxaanay ku samaysan tahay un saddex qaybood jihadaasun baanay ku samaysnayn labadaa rugni ee shaamiyeenka dhexdooda kuma samaysnaa ee xijru ismaaciilka waxay ku samaysan tahay uun saddexdaa jiha ee kaley ku samaysan tahay jihadaas bari iyo taa koonfureed iyo taa galbeed ayay ku samaysan tahay ayada xaggan xijru ismaaciilka gidaar yaroo afargeesa hadiyo goraalobu idinka arkaysa badda markaan eh, seeska hoose lasoo sameeyo ee jaajuurka la dul saaro mararka qaarkood ama masalan marka la doonaya in dhagax iyo jaajuur labadaba meesha la wada saaro waata waxoogay se sabadda laga yimaado loogu talaga dhagaxa in la saaro intaasoo kaleo iyadoo afargeesa ayaa dhinaca ku samaysan laakiin dhinacyada kale waxay sidaasay u taagantaho iyadoo sidan afargees uma samaysnee saddexaa dhinaca kale sidaasay u taaganta waxyaalaha loogu talagalayna waxaa ka mid a in bahasha maradan kacbada la saaray iyo ayaa meelo daldalool iyo xalaqaad baa ugu xidhan oo iyo xarkahaasaa lagu xidhaayo lagu qabtaa iyo inaan dadku markaa lafdooda gidaarkii kacbada aanay isku masixin lafdooda ee ay ka baxsanaadaan darteedna waa loo sameeyey markaa shaadirwaanku waa kaa ka sufa wazallaaqa haddana wuxuu leeyay wahuwa min albeyt waa juzya qayb beytka ka mid a oo quraysh ayaa ka nuqsaamisay asalkii gidaarka markii nafaqadii ay ku yaraatay waa waxooga yaray ka tegeen dabeetana gidaarkaa yaree sidaasa tabaddaa yaree hoosee sidaas ayaa lagu sameeyey ujeeddooyinka loogu sameeyeyna labadaaba way sheegaanoo in lagu qabto iminkadan lafdeeda way ku samaysantay xalaqaadka iyo daloolada xadhkaa kacbada la sudho iyo in dadka lafdooda ay ka go'aanoo aanay kacbada si ay isugu duugine inay ka yar go'aan lafdeedana waa loogu talagalay haddaba wuxuu leeyahay fa cinda taqbiili alxajar markuu xajar aswadka qofku dhunkanayo yakuunu ra'su fii hawaa'i shaadirwaan hawadii shaadirwaanka ilan way kaa hoosaysaayo tabadii yarayd way kaa hoosaysaaye madaxaagii wuxuu noqonayaa shaadirwaanka hawadiisaasu ku beegmayaa lugahaagina way ka baxsan yihiin markaa waxaa waajiba inaanad meesha yacni korin inaanad korin ee waxaa waajiba inaad gommadahaaga ku sugto dhulkii iyo halkii aad ku taagnayd inaad ku sugto ayaa laga maarmaan ah oo waajiba ilaa inta uu ka faaruqayo dhunkashada ee uu ka ictidaalayo isagoo weliba markaas taagan ee uu qumbaatiisu taagayo intaa kadib marka uu halkii uu taagnaayo cagaasa ugu hayo si ugu hayo uu ka dhunkadu dabeetana halkii ku soo noqdo uma bacda daalika yamura intaa kadib ayuu dabeetana marayaa ama yamuru waa marayaa oo sidii buu u soconayaa haddaba wuxuu leeyahay hadday guuraan fa in intiqaala qadamaahu hadday labadiisa gomadood ilaa jihati albaabi dhinaca albaabkan kacbada illa waxaanu idhi kacbada albaabkeedana waa halkaa xajrasuna waa halkaa hadday isagoo hawadii shaadirwaanka ku sugan ay cagihiisii xaggan albaabka u soo guuraan wa huwa mutaaminun isagoo ku foorara mutataamin ama mutaaminun ku foorara taqbiilkii iyo dhunkashadii walow qadra usbucin far qadarkeedba intaa uu guuray ha ahaadee oo wamadaa dabeetana qofkii dawaafayuu u socda kamaa huwa siduu ahaa unuu usii wato lam tasixa tilka tawfa dawaafkiisaasi ma ansaxayo xabaddaasi ma ansaxayso maxaa yeele shardigu wuxuu ahaa inuu beytka ka wada baxaa bay hayd markaa beytkii kama wada bixin bay noqonaysaae waa kan dhaqaaqay ee dawaafkiisii in ka mid a intanay cagihiisu dhaqaaqeen isagoo markaa hawadii ku jira shaadirwaanko beytka ka mid a ayaa cagihiisii xaggan u dhaqaaqeen markaa dawaafkiisii waxa dhex dhacay in uu ku jiray beytka ayay leeyihiin saa daraaddeed xabada dawaafkii waan saxaynin fal ixtiyaad buu leeyahay haddaba si ixtiyaadka ee dadaalka badani waxa weeye si taa looga badbaado ida actadala markuu ka soo toosa min ataqbiili an yarjica ilaa jihati yasaari waa inuu dhinaca bidix dib ugu yarnoqda wahiya jihatu ruknlyamaani ruknulyamaaniga waa inu xaggiisa u noqdaa qadran yataxaqaqu bihi qadar uu ku xaqiiqsanayo waa inuu ku noqdaa annahu ninkani inuu ku sugan yahay kamaa kaana qabla taqbiil dhunkashada ka hor sidii uu ahaa inuu ku sugan yahay ilaa uu ka xaqiiqsanayo waa inuu markaa dib u yar noqdaa ويqبل waa dhunkanaya الxجر الأسود في kuli طوفة dواaf kasta وkda saasuu ysتلم اليمانiyana u taabanaya وفي الأwtاari tirooyinka islman ba akadu weliba aad loo sii adkeeyey fain cajaza hadduu kari waayo can taqbiili dhukashadiisa lizacmatin cidhiidhi aw khaafa ama uu ka baqda an yuudiya annaasa inuu dadka dhimo istalamu biyadii gacanta ayuu ku taabanaya wa qabalaa waa dhunkanaya fain cajaza hadduu kari waayna istalaamahu bicasan ul ayuu ku taaban wa qabalaha waa dhunkanaya fain cajaza hadduu kari waayna ashaara ilayhi biyadii gacanta ayuu ku ishaari wahunaa daqiiqa masale markaas halkaa tawaafka masale markaa daqiiqa oo aad u hoosaysa ayaa ku sugan wa huwa waxa weeye ana bijidaari lbeyti kacbada gidaarkeeda shaadarwanan baa ku sugan waa gidaarkaa yaree xagga hoose tabaddaa yaree hoosta lagaga tiiriyey weeye oo ka sufati sufadaa iyo intaa yaree laga tegay oo kale ah wazallaaqa meeshaa lagu simbiririxanayo oo kale ah had iyo gooraale qolada doonaysa inay xajarul aswadka ay dhunkadaan intaan ayaa kora xaggaasay ka soo koraan rugnulyamaaniga masay kolba ka dhacaan markaasay koraana isku tagaasay ka dhacaan kuwaasaa koroo gidaarka sidaa u raaca si ay markaa koonaasu ugu soo laabtaan markaa wahuwa min albeyti ayuu meeshaasina beytka ayuu ka mid yahay beytkana waxaa laga maarmaana siduu inoo sheegi doono waa inuu dhammaantii ka wada baxaa fa cinda taqbiili ilxajari marka uu dhagaxa dhunkanaya yakuunu ra'su fii hawaa'i shaadirwaan shaadirwaanka hawadiisii ayuu markaa madaxiisu ku sugnaanaya fa yajibu waxaa waajiba an yuhabita qadamayhi gomadihiisa inuu sugo ilaa faraaqi min ataqbiil ilaa dhunkashada intuu ka faaruqayo wayactadila wayajibu waxaa waajiba an yactadila inuu markaa qumaatii isu inuu inuu tooso qaayiman isagoo taagan uma bacda dalika yamuru waa maraya ama uma bacda dalika yajibu waxaa waajiba an yamura inuu maro markaas ayaa waajib markusaa isu taago fain intaqalad qadamaahu hadday labadiisii gomadood ilaa jihati albaabi xagga albaabka kacbada u guuraan walxaal huwa mutaaminun ama mutadaaminun uu ku forro fi taqbiili walow qadaru subcin far qadarkeedba ha ahaatay intuu guuray oo wamadaa u socda kamaa huwa sidii uu ahaa lam tasixa tilka tawfa ma ansaxayso falixtiyaatu waxa weeye ida ictadala min ataqbiili marka uu ka tooso dhunkashada an yarjica ilaa jihati yasaari inuu noqdo ayaa wanaagsan wahiya jihatu ruknlyamaani weeye qadran inuu noqdo yataxaqaqu bihi uu ku xaqiiqsanayo annahu isagu kamaa kaana qabla taqbiilihi dhunkashada ka hor si u ahaa inuu ku sugan yahay waajibaatu tawaaf tawaafka haddaba waajibaadkiisi weeye waa satru lcawra cawrada suritaankeeda famataa goorta dahara shay-un mina cawrada uu ka muuqdo walow shacra timbaada min rasi min shacari ra'si almar'a ruuxa dumara madaxeeda timaheediiba aadaanay lam tasixa ma ansaxayso tawaafkaasi wa tahaaratu lxadad xadadkii waa inuu ka tahaarhiye wanajis iyo nijaasiya fi lbadani jidhka wa hawbi marada wa mawdici tawaafi iyo meeshii tawaafkaba wa an yatuufa waa inuu tawaafa daakhila almasjid alxaraami wa an yastakmila waa inuu dhammaystirtaa sabca tawafaatin toddoba tawaaf waa inuu dhammaystira wa an yabtadiya tawaafahu min alxajar aswad waa inuu ka bilaaba kamaa taqadama wa an yamura calayhi bikulli badani waa inuu mariya fain badaa min hayrihi hadduu ka bilaabo lam yuctada bihi kaa la tirsan maayo ilaa an yasila ilayhi intuu ka soo gaadhayo oo fa minhu isaga yaa ibtidaaqu tawaafihi tawaafkiisa bilowgiisu aaday wa an yajcala albeyta can yasaarihi waa inuu beytkana xagga bidix iska yeelaa wa yamura waa inuu maraa ilaa jihati albaabi xagga baabka albaabka wa an yatuufa khaarija alxijri xijri ismaaciil waa inuu dusheeda tawaafaa walaa yadkhula waa inaanu gelin min ixdaa fatxatay labadiisa fatxa iyo labadiisa wado midkood waa inaanu ka gelin wayakhruja min alukhraaat kalena aanu ka bixin wa an yakuuna kulluhu khaarijan can kulli lbeyti waa inuu beytka ka wada baxsan yahay fa idaa taafa markuu tawaafo laa yajcalu yaddahu fii hawaa'i shaadirwaani yeeli maayo oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa maa kharaja bikullihi dhammaantii midaan ka bixin can kulli lbeyti beytkao dhan midaan ka wada bixin buu noqonaya wuxuu uhi sheekhu waajibaadka dawaafku waxa weeye cawrada inuu asturo haddii ay wax ka muuqdaan walow tinba ha ahaada ruuxa dumara madaxeedaba ha ahaadee ma ansaxaya buu leeyahay tawaafkaasi maxaa yeelay xadiidkii abubakar markaas sida imaamu albukhaari markaasuu warinayo muxuu yidhi markaas u sheeg uu xajkii uu amiirka uga dhigay abubakar xajatulbaaca ka hor yowmanaxr ayuu markaa abu hurayre abubakar wuxuu faray inuu dhawaaqo uu dadka markaa ogeysiye an laa yaxuja alaa laa yaxuju bacda alcaami mushrik hooyay ma soo xajinaya sanadkeydii qof mushriga walaa yatuufu bilbeyti curyaanu kacbadana qof qaawani ma tawaafayo way iska dawaafi jireen iyagoo qaawan waa ti ruuxii dumara lahayd alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta yacni xubinkaygi taranku waa wada muuqanaya haddii markaasi wax ka muuqdaan cidna umaan xalaalaynin ayay lahayd waxa kale oo markaas isagana shardi ah inuu xadadkii jinaabadii iyo waysalaantii waa inuu daahir ka yahay nijaas waa inuu ka daahiriya maradiisa jirhkiisa iyo meesha uu dawaafayaaba xayla xadiidka imaamu lbukhaari muslim ee warinaya caisha laga warinayo ina awala shayin bada'a bihi nebigu wuxuu ku bilaabay ugu horreeyey markuu maka soo galay annahu tawada'a waa weysaystay uma daafa bilbeyti wa dawaafay caisha waxay leedahay xadiid kaloo isagana imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan waxaanu soo baxnay annagoo xaj doonayna saraf markaan marayey falamaa kunaa bisarfi xit waan xaydabayt rasuulkaay soo galay anigoo oeyo markaasuu yihi naa miyaad xayd markaasaani haa waa arrin ilaahay uu ku qadaray banaati aadame faqdi maa yaqdi alxaaju qofka xajigay wuxuu gudanaya gudo hayra an laa taduufii bilbeyt kacbada uun ha tawaafin buu yidhi waxaa kaloo iyadana in jidhka markaas uu daahir yahay waxaa ina tusinaya xadiidka tirmidi iyo nisaa'i ay warinayaan nebigu sala allahu alay slam wuxu uhi atawaafu xawla albeyti sanadkiisuna waa saxiix atawaafu xawla albeyti midlu salaa dawaafka beytka la tawaafo waa salaad oo kale ilaa annakum tatakallamuuna fiihi laakiin waa hadashaan faman takallama falaa yatakallamana ilaa bikhayr isaga waa ku hadlaysaanoo dawaafkii kala mid maaha salaadda xagga hadalka oo waa hadlaysaan dawaafka laakiin qofkii hadlow khayr mooye wax kale ha ku hadlin waa inuu masjid xaraamka dhexdiisana dawaafaa oo aanu ka bixin waa inuu saddex toddoba shawdna markaas waa inuu jaraa waajibaatu dawaafi waa sitru lcawra cawrada asuritaankeeda famataa goorta dahara shayun minhaa wax ka muuqdaan walow shacratinba ha ahaato walow shacratan timba haatoo min shacri ra'si almar'a ruuxa dumara madaxeeda timaheedaba ha ahaadee lam tasixa ma ansaxaysa dawfadaasi wa tahaaratu alxadidi wanajisi waa inuu daahir ka yahay fi lbadani jidhka wa thawbi marada wa makaani dawaafi iyo meesha dawaafka wa an yatuufa daakhila almasjid alxaraami masjidulxaraamka dhexdiisana waa inuu dawaafaa wa an yastakmila sabca dawfaatin toddoba dawaafna waa inuu dhammaystirtaa wallahu aclam markaa inoogu joogo